halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha maarj waa saddex-iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalam ka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa loo fasiran karaa cunaqabatayn dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga ah oo turkigu uu ku soo rogo waddanka holland sidaan ogsoonnahay labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi aad u xoog weyn oo soo jiitamaya ilaa iyo qarnigii toddobiy tobanaad
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo isaga oo ku sugan turkiga ka warramayay xiriirka sii xumaanaya ee waddamada yurub qaarkood iyo turkiga warbixin ayaad goor dhow ku maqli doontaan qodobada kale e aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida waraysi ku saabsan guddiga gurmadka abaaraha iyo howlaha halka ay u marayaan waxaad sidoo kale maqli doontaan kooxo dhallinyaro soomaali ah oo filim ku cabiri doona arrimaha dhallinyarada ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa axaddii uga digay dowladda holland in ay ka shalay doonto go-aankii ay ugu diiday inay dalkeeda galaan laba wasiir oo turkish ah wasiirka arrimaha dibadda mawluud jaawus olo iyo wasiirka qoyska turkiga fatma betul sayaan kaya ayaa laga hor istaagay inay galaan dalka holland si ay uga qayb galaan isu soo bax ay jaaliyadda turkiga ee holland ku taageeri lahayd aftida lix iyo tobanka bisha abriil ka dhici doonta turkiga madaxweyne erdogan ayaa ku eedeeyey dowladda holland in ay u dhaqantay sida naasiyiintii iyo fajiistayaashii hore ee yurub ra-iisul wasaaraha dalka holland mark ruute ayaa hadalka madaxweynaha turkiga ku tilmaamay mid waalli ah dowladda maraykanka iyo weliba ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga muusil la hareereeyey kadib marka ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay oo looga baxayay magaalada ergeyga maraykanka ee la dagaalanka isis bred makark oo axaddii wariyaasha kula hadlayay magaalada baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyaadka daacish ay go-doomeen wuxuu sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhiman doonaan taliyaha ciidanka ciraaq jenaraal cabdul amiir rashiid yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha muusil ciidamada ciraaq ayaa qabsaday dhinaca bari ee magaalada muusil bishii janawari ee sanadkan qaramada midoobe ayaa sabtidii sheegtay in dad lagu qiyaasay shan kun oo ruux oo rayida ay maalin walba ka barakacayaan goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee magaalada muusil tan iyo markii ay ciidanka dowladdu bilaabeen howlgalka ay ku wada qabsanayaan magaalada saddex toddobaad ka hor
subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a waxaa socda gurmad xooggan oo shakhsiyaad shirkado iyo soomaalida ku nool qurbaha ay u gelayaan sidii ay u caawin lahaayeen dadka soomaaliyeed ee u dhimanaya macluusha ka jirta qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya rooda cabdulaahi colaad oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa haddaba wariyaheenna jacfar kuukaay uga warantay heerka ay marayso abaarta dalka hadda ka jirta
hadda dhaqdhaqaaqa ugu badan uu ku jiro waxay tahay deeqda gaarsiinta deeqihii ay qabteen sidii loo gaarsiin lahaa dadka maanta ugu dambeysay guddiga waxay soo gaarsiiyeen deeq dhan boqol iyo konton kun oo doolar dowlad goboleedka hirshabeelle ilaa iyo hadda lix shan gobol ayay guddiga waxay gaarsiiyeen deeqdii loogu talagalay oo bulshada soomaaliyeed laga soo aruuriyey gobol walbana waxaa loo diray boqol iyo konton kun oo doolar dowlad goboleed walba taasoo dowlad goboleedyada ay sii gaarsiin doonaan degmooyinka inta badanna dowlad goboleedyadii la gaarsiiyey deeqihii la gaarsiiyey way bixiyeen hadda waxaa ugu dambeysay oo ah gobolka shanaad oo aan soo gaarsiinay hirshabeelle magaalada jowhar oo lagu wareejiyey guddigii heer gobol ee abaaraha u dhisnaa waayahay waa u iman doonaa deeqahaas aada gaarsiiseen dowlad goboleedyada iyo sida e aad u hubisaan dadkii loogu talagalay inay gaarto iyo in kale maxay la eg tahay hantida ama xoolaha ee idinka idinsoo galay ee loogu talagalay in abaarahaas soomaaliya ka jira oo haddana xanuunada ay ku darsoomeen wax looga qabto deeqda guddiga ilaa hadda soo gaartay waxay dhan tahay in dhan weeye sagaal boqol oo kun waxaa jirto lacag yabo xeed oo maalin dhaweyd ay ku deeqeen dahabshiil shirkadda dahabshiil oo aad aan uga mahad celinayna oo saddex boqol oo kun ah welina ma aysan soo gaarin wayna dhici kartaa guddiga aniga waan ka maqnaa inay tii guddiga xamar jooga ay soo gaartay taas markii laga reebo oo aan lagu darin ilaa iyo hadda inta soo xarootay ilaa iyo sagaal boqol oo kun bay dhan tahay lacag todoba boqol iyo kontonna deeq ahaanteedu way baxda lacagahaasi lacagahaasi aad hadda sheegtay yay ka yimaadeen marka waa ayo cidda ku deeqday lacagahaasi qaabka guddiga uu marka hore deeqaha u aruurinayay deeqdahii ugu horreeyay guddiga waxay kasoo gaareen siyaasiyiinta u tartamayey guddoonka baarlamaanka siyaasiyiinta u tartamayey madaxweynenimada ayay deeqihii ugu horreeyay kasoo gaartay guddiga kadibna waxaa ku xigay deeqihii laga soo xareeyey deeq dhan saddex boqol iyo lixdan kun waxaa laga soo xareeyey madaxweyneyaasha dadkii isku rajistagay mudanayaashii madaxweyne jagada madaxweynenimada isku qoray ayay kasoo gaartay lacagtii soddonka kun aheed oo qoondo looga sameeyey guddiga abaaraha shan iyo toban kun in la siiyo afar iyo labaatan tartamayaal ayaa isqoray oo israjisti gareeyey afar iyo labaatankaas lacag waxaa naga soo gaartay saddex boqol iyo lixdan kun dhan marka deeqaha ugu badan halkaasay ka imaadeen deeqaha intooda kalena guddiga waxay same sameeyaan tviyada fariistaan yabo tviyada ah bulshada dhammaanteeda qeybaha kala duwan ay ka imaatay deeqaha oo ay kamid yihiin qurba joogta iyo dadka gudaha joogo oo yaboo habeenkii sameeya tviyada ka sameeyo hay-adaha samafalka ee caalamiga ah ee wax ma ka hesheen iyaga wax deeqa ilaa iyo hadda hay-adaha samafalka nagama soo gaarin waxaa jirto laba beri ka hor in dowladda turkiga ay laba laba tan iyo bar daawo ah ay yidhaahdeen guddiga inay kusoo wareejinayaan biritoole ay dhici doonto sidaan rajeynayno waxaa kaloo deeq naga soo gaartay sagaashan iyo laba kun dhan midowda carabta
jaamacadda carabta waayahay waxaad ii sheegtay bilowgii waraysiga in aad maamul goboleedyada soomaaliya hadda ka jira ee shanta ah aad lacag deeqa gaarsiiseen oo kiiba boqol iyo konton kun oo doolar ay gaarayso dad badan oo waxaa jira ka cabsi qaba in mararka qaar aan gargaar ku gaarin dadkii loogu talagalay sidee adinku u hubisaan in gargaarkaasi dadkii u baahnaa uu gaaro
horta insha allah tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaynaa cid kasta oo aan deeqahan ku aaminay sida loogu talagalay inay u gaarsiinayso oo taasi waa mid ku xiran bini aadanimada dadka deeqda loo dhiibay sida kale oo aan ku xaqiijino waxay tahay guddigu waa guddi qaran guddi heer gobol ayaa jiro guddi heer degmaa jiro guddiga guddi walba xubnaha ka kooban waxay iskugu jiraan culimaa udiinka bulshada rayidka ganacsatada iyo dowladda marka waxay noqonaysaa qaab waxaan u sameynay iska warqab fiican ah oo bulshadii qaybaheediioo dheelitiran lagu dheelitirayo marka ma rajeynayno intaas bulshada iyadoo ka kooban in ay wax xaleyn doonaan waxaan kaloo sameynaa warbixinada iyo cadeymo in ay guddiyada soo xareeyaan ilaa iyo heer degmo meesha ugu dambeysa oo deeqda laga bixinayo ilaa iyo muxuu ahay guddiga heer gobol in cadeymo loo soo gudbiyo
taasina waxay ahayd rooda cabdulaahi colaad oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya waxaana ay u warramaysay wariyaheenna jacfar kuukaay
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa uga digay dowladda holland inay ka shallayn doonto tallaabadii ay ugu diiday laba wasiir oo turkish ah inay ku galaan dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha qoyska turkiga ayaa rabay inay dalka netherland kula hadlaan dadka asal ahaan ka soo jeeda turkiga ee degan holland banaanbax loogu ololeyn lahaa afti lagu wado in ay bisha soo socota ka dhacdo dalka turkiga warbixintan waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya nuur xasan nuur hadal uu ka jeediyey magaalada kojeli ee duleedka istanbul ayuu madaxweyne erdogan ku eedeeyey dowladda dhajka inay u dhaqantay sida naasiyiintii iyo fajiistayaashii hore ee yurub oo kale bashiir macalin khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada istanbul ayaa faahfaahinaya degniintii uu madaxweyne erdogan u diray madaxda holland madaxweynaha wadankan turkiga rajab tayib erdogan waxa uu aada ugu dheeraaday oo warar hadallo kulula u adeegsaday khilaafka udhexeeya wadankan turkiga iyo wadanka holland waxa uuna yidhi madaxweynuhu ficilka ay sameeyeen xukuumadda holland ay samaysay way ka shallaayi doonaan qiimo adag bayna ugu kici doontaa ayuu yidhi tallaabooyinka noocaas oo kale ah waxa uu yidhi waad ogtihiin waxa aad samayseen waxa inaad samaystaan aada rabtaanna waad ogtihiin laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in aanan marna aqbali doonin in dadkayga shacabka ah lagu kala cayriyo eyo iyo fardo hadalladan kulkulul ee madaxweynaha turkiga waxay ka dambeeyeen kadib markii ay dowladda holland ka celisay garoonka diyaaradaha ee magaalada rotterdam wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawus olu iyo wasiiradda arrimaha qoyska fatima betul sayaan kaya oo baabuur ku gashay dalkaasi islamarkaana loo diiday inay gasho safaaradda turkiga ee holland ka hor inta aysan ciidamo boolis ah geyn xuduudda netherlands ay la wadaagto dalka jarmalka dowladda holland ee uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaare mark rute ayaa wajahaysa doorasho adag oo ay arbacada kula tartami doonto xisbiga midigta fog ee lidka ku ah muslimiinta iyo muhaajiriinta ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo kiirt wildres iyada ayaana qaadatay mas-uuliyadda diidmada ay holland u diiday inay dalkeeda tagaan laba wasiir oo turkish ah haddaba maxay tahay sababta ay u diiday dowladda holland in laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda turkiga ay galaan dalkeeda waa kan maxamed muuse guuleed oo ah aqoon-yahan degan dalka holland kana faallooda arrimaha yurub wasiirada ka tirsan muxuu ahaayey dowladda turkiga iyo waddanka holland ka hor wasiiradu waxay wadeen barnaamij ay olole ugu galahayaan ayay dadka uga dhaadhicinayaan in dastuurka turkiga wax laga bedelo awoodda madaxweynahana la badiyo lagana dhigo in mataqaana madaxweynaha uu baawarka fulintoo dhan uu yeesho lagana saaro ra-iisul wasaaraha waxay diyaariyeen magaalada rotterdam la yidhahda inuu kuqaa ku qaabilo wasiirka arrimaha dibadda dabadeedna diyaaradii uu keeni lahayd waddanka ayaa laga celiyo o la yidhi nooma imaan karo qoladii magaalada rotterdam ku dhigaysayna xafladda iyo soo ururinta dadka meesha lagula hadlahayana duqa magaalada ayaa diiday oo yidhi mataqaanay nabadgelyo arrimaha awgeed iyo arrimo ammaan awgeed waa in lagu kala tagaa banaanbaxa iyo doodaha la qabanayo sidaasaa dhalisay muranka ka dhex dhacay waddanka holland iyo dowladda turkiga labadan waddan ayaa waxaa ka dhexeeyey calaaqaad siyaasadeed oo soo jireen ah in kasta oo aanan la ogeyn tallaabada ay dowladda turkiga qaadi doonto haddana hadalka madaxweyne erdogan ayay dadka siyaasadda lafaguro ku tilmaameen mid diray fariin culus oo cabsi leh maxamed xasan oo ah dhaqaalayahan u kuurgala arrimaha turkiga islamarkaana degan magaalada gazianteb ee dalka turkiga ayaa v o e da uga warramay waxa loo fasiran karo hadalka madaxweyne erdogan waxaa loo fasiran karaa cunaqabatayn dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga ah oo turkigu uu kusoo rogo waddanka holland sidaan ogsoonnahay labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi aada u xoog weyn oo soo jiitamaya ilaa iyo qarnigii toddobiyo tobnaad waddanka hollandna waa waddanka u badan ee maalgelin toosah geliya waddanka turkiga shirkadaha sida philibis iyo shell iyo unilever ayaa shirkadaha u waaweyn ee waddanka holland laga leeyahay ka howlgala waddankan turkiga sidaasi lamid ah turkigu waxa uu leeyahay shirkadaha badan oo dharka fashionka iyo qaar logistigada ah oo ka shaqeeya waddanka holland sidoo kale maxamed muuse guuleed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda yurub kuna sugan dalka holland ayaa qaba inuu cawaaqib xun ka dhalan karo haddii labada dal ay kala rartaan safaaradahooda labada dhinac waxay dhalin kartaa waddanka holland iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireena aada iyo aada u fog oo ah afar boqol oo sano waxay leeyihiin waxyaala taariikh ah ubaxa ugu quruxda badna ee layihahdo tilba oo waddanka holland uu ku faano waxaa laga keenay asalkiisaba waddanka turkiga ciidda iyo dhagxaanta iyo dhulkan biyaha lagu holland biyo ayay ahaan jirtay intada badan ciidda iyo dhagaxda lagu aasana waxaa laga keenay badanaa waddanka turkiga cawaaqixumada ay keenayso waxa weeye shirkado badan oo holland ay leedahay ayaa waxay jiraan waddanka turkiga ganacsi badan iyo shirkado badan iyo beero badan bay ku leeyihiin waddanka holland turkiga dad waxaana degan ilaa shan boqol nus milyan shan boqol oo kun oo qof ah oo turki ah ayaa degan oo haysta labada dhalasho taa waxay keeni kartaa in xiriirkii ganacsi kii siyaasadeed iyo kii bulsho iyo kii dhalashaba uu xumaado arrimahan oo dhan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii ay dowladda turkiga u dirtay qaar ka mid ah golaheeda wasiirada dalal ay ka mid yihiin jarmalka switzerland australia denmark iyo holland ujeeddada ayaa ahayd inay u ololeeyaan afti wax looga bedelayo dastuurka dalka turkiga oo lix iyo tobanka bisha soo socota ka dhici doonta guud ahaan dalka turkiga aftida ayaa awood siin doonta madaxweyne erdogan xiriirka turkiga iyo yurub ayaa liitay wixii ka dambeeyey iskudaygii afgembi ee fashilmay ee ka dhacay turkiga bishii juulaay ee sanadkii hore nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaad maqasheen hollywood bollywood iyo nollywood balse weli ma maqashay eastleywood eastley waa xaafadda ay soomaalidu u badan tahay ee nairobi taasoo ay dadka qaarkiis u yaqaanaan muqdisho yarey koox dhallinyaro soomaali ah ayaa samaynaya filimo ay doonayaan inay kaga hortagaan fikradaha qaldan ee laga haysto iyo xagjirnimada wariyaha v o e da reel ompoa ayaa warbixinta nairobi ka soo diray waxaa soo jeedinaysa waryaheenna falastiin axmed iimaan
halkani waa east lightwood waxay jilayaashu ka shaqaynayaan qaybaha muuqaalka ee filimkooda soo socda waxaa kale oo ay soo saareen barnaamij taxano ah iyo dhowr barnaamij oo kale oo ay ku jiraan kuwa waxbarasho filimkan waxa uu ka sheekaynayaa sheekada nin dhallinyaro ah oo ku soo biiray kooxo qowlaysato tuugo ah waxa uu noloshiisa u arkaa in ay hoos u soo noqotay waxaana uu noqday mid shallay uu ka buuxo eastlight ama islii waxa ay ka mid tahay magaalada nairobi waxaana ku nool soomaali aad u badan iyadoo al-shabaabna ay kenya ka geysteen weeraro islii waxa ay bartilmaameed u noqotay booliiska oo maalin walba howlgalla ka fuliya dadka deegaanka islii waxay la kulmeen takoor iyo faquuq burhaan iimaan waa asaasaha eastlight wood waxaana uu sharxayaa sidii ay howshan ku bilaabeen
we sent the Kenyan Defence Force to Somalia, and a politi- politician is trying to disseminate a lot of hate.
markii ciidamada kenya loo diray soomaaliya siyaasiyiintu waxay isku dayayeen inay hadallo nacayb ah fidiyaan si ay bulshada u kala qaybiyaan marka bannaanka ayaannu u soo baxnay waxaannu nidhi aannu isticmaalno muuqaallo dhagaysina wata oo aannu ku sheegno sheekooyinkeenna dhabta ah si aan sheekada socota uga hortagno burhaan iimaan waxa uu aasaasay east lightwood sanadkii labadii kun iyo koo iyo tobanka oo ah isla sanadkii ay kenya ciidamadeeda u dirta soomaaliya filimadu waxa ay muujinayaan kala duwanaanshiyaha agagaaraha eastlight ama xaafadda islii ujeedka waa in wax laga bedelaa fikradaha ay dadku ka qabaan bulshada soomaalida ee kenya ku sugan laguna hago dhallinyarada gudaha ayuu yidhi tababare cabdikariim bare xasan You know, uh, we are living in a time that uh, there are a lot of problems that are facing.
sida aad og tahay waxaanu joognaa xilli ay dhibaatooyin badani soo food saareen dhallinyarada sida xagjiraynta daroogada dembiyada iyo kuwo kale waxaannu samayno waa inaannu tababarnaa dhallintaasi waxaanan barnaa waxyaabo ay suuqa kula noqdaan oo ay ugu yaraan ay ku mashquulaan eastlight wood kama xishoonaysa arrimaha ay adag tahay in sida furan looga hadlo filimkooda soo socda waxa uu ku saabsanaan doonaa xadgudubyada bulshada ka dhexdhacaya xasan risaaq waxa uu weligiiba dooni jiray inuu noqdo jilaa waxa uu ka soo tegay magaaladii uu ku dhashay ee kismaayo isagoo carruur ah
I started um, educating myself, whether, whether it's going to primary, secondary, waxaan bilaabay inaan nafteyda waxbaro anigoo aaday dugsi dhexe sare kadibna college balse waxaan mar kastaa jeclaa inaan noqdo jilaa ka hor intii aanan ku soo biirin eastleywood ma jirin shirkad la mid ah oo ka jirtay bulshada soomaalida dhexdeeda ama eastley hadda lix sano oo uu jiro mashruuca eastlight wood waxa uu soo jiidanayaa bulshada xaafadda islii ku nool
warbixintii uu nairobi inooga soo diray reel ompoa waxaa inoo soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegaystayaal markana ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha nuur xasan nuur mar kale waa kan
aan ku horeyna kooxda reaal madrid ayaa dib ula wareegtay hogaanka horyaalka sbain ee laliga kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda reaal betis halka barcelona oo toddobaadkii hore qabatay hogaanka ay khasaaro kala soo kulantay kooxda deportiva la corona oo ku garaacday laba gool iyo gool real betis iyada ayaa la hormartay goolka waxaana uu ahaa mid uu iska dhaliyey goolhaye navas laakiin inta aanan la aadin xilliga nasashada ayaa real madrid waxa u bareejeeyey ciyaaryahan cristiano ronaldo goolka guushana waxa u dhaliyey kabtan ramos oo dhaliyey goolkiisii tobnaad oo uu kooxda u dhaliyo xilli ciyaareedkan real madrid waxay hadda ka sarreysaa kooxda barcelona laba dhibcood waxaana ay horyaalka ku horkacaysaa laba iyo lixdan dhibcood barcelona waxay ka badan weyday xalay dibartiva la corona taasoo dhaawacday rajada ay ka lahayd hanashada horyaalka ee sanadkan macalin louis enrique ayaanan kusoo bilaabin ciyaartii xalay shan laacib oo ka mid ahaa kuwii arbacadii hore kooxda gaarsiiyey guushii taariikhiga ahayd ee ay lix gool iyo gool uga badiyeen kooxda p s g waxaa ka mid ahaa laacibintii ka maqnayd ciyaaryahan neymar oo dhaawac ahaa dibartivo goolka koowaad waxaa u saxiixay ciyaaryahan yoselu balse barsa ayaa ka daba tagtay waxaana u barbareeyey ciyaaryahan louis suarez goolka guushana waxaa dibartivo u dheliyey ciyaaryahan alexis bergantinos waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay barcelona guuldarraysato iyadoo uu weeraryahankooda suwares gool u dhaliyey toddoba iyo lixdan kulan oo uu suwares barcelona gool u dhaliyey waa ay badisay halka shan jeerna ay barbaro keentay ciyaaraha kale atletic bilbao waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda real sociedad seltavigana waxaa gurigeeda ku garaacday viareal oo dirtay gool iyo eber dhinaca ingiriiska waxaa dhacay hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda liverpool ayaa laba gool iyo gool ku khaarijisay naadiga banley goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahan gorginio winaldom iyo ciyaaryahan imre jan halka goolka keliya ee banley uu saxiixay ciyaaryahan ashley barnes liverpool waxay weli ku jirtaa kaalinta afraad halka banley ay joogto booska laba-iyo tobnaad dhanka kale ciyaar ka tirsanayd koobka f ega ingiriiska ayaa waxaa foodi isku daray kooxaha tottenham iyo milwall waxaana lix gool iyo gool ku badisay kooxda tottenham dhinaca horyaalka siriya-aada talyaaniga kooxda inter milan ayaa guul weyn ka gaartay xalay kooxda atalanta oo ay ku dagaalamayeen maalmahan kaalinta afraad waxaana toddoba gool iyo gool ay guusha ku raacday inter ciyaaryahanada reer argentiin ee kale ah mauro icardi iyo ciyaaryahan eva benaga ayaa dhaliyey min saddex gool halka goolka toddobaadna uu saxiixay ciyaaryahan roberto cagliardini goolka calanka ee atalanta waxaa saxiixay ciyaaryahan remo frola ciyaaraha kalena napoli waxay saddex gool iyo ewer uga badisay kooxda corotone laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan lorenzo insigne sidaasi si la mid ah roma ayaa saddex gool iyo ewer ku dubatay kooxda balermo fiorentina waxay hal gool iyo ewer ku martay calary kiyevo afar gool iyo ewer ayay ku xaaqday imboli bolonya waxay hal gool iyo ewer uga awood sheegatay sasuolo halka udines ay saddex gool iyo gool uga farxalatay kooxda beskara dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a warbixinadaasi iyo wararkaasi cidda ay seegeenna waxa ay ka daalacan karaan boggeena internetka ee v o a somaly dot com markaana aan ka codsado falastiin axmed iimaan oo dhankayga midig fadhida inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka v o a da saaka ugu doorka roona falastiin mahadsanid nuur madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa axaddii uga diga dowladda holland inay ka shallayn doonto go-aankii ay ugu diiday inay dalkeeda galaan laba wasiir oo turkish ah wasiirka arrimaha dibadda mafluud kawasoglu iyo wasiirka qoyska turkiga fatma betulsayan kaya ayaa laga hor istaagay inay galaan dalka holland si ay uga qayb galaan isku soo baxay jaaliyadda turkiga ee holland ku taageeri lahaayeen aftida lix iyo tobanka bisha abriil ka dhici doonta dalka turkiga madaxweyne erdogan ayaa ku eedeeyay dowladda holland inay u dhaqantay sida naasiyiintii iyo fajiistayaashii hore ee yurub dowladaha maraykanka iyo ciraaqna waxay sheegeen in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga muusil la xiriireeyey kadib markii ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen wadadii ugu dambeysay ee looga baxayay magaalada ergeyga maraykanka ee la dagaalanka isis bred macark oo axaddii shalay wariyaasha kula hadla magaalada baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyaadka daacish ay go-doomeen wuxuu sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhuman doonaan taliyaha ciidanka ciraaq jenaraal cabdul amiir rashiid yarallah ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimka ee faras magaalaha muusil aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka v o e da saakay ugu door karoona falastiin haye dhanka heesaan maxaa noo heysaa nuuro aan kuusoo wareejiye waxaan dhegaystayaasha u soo qabannay codka allahu nari- naxariistay yaasiin axmed digfer iyo heestiisii haygu nicin hanti la-aan
hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii helistaan mooye hawo kale kuma jirin hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii helistaan mooye hawo kale kuma jirin balweye maatana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeenne balweye maatana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeenne hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muurugu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muurugu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan hurti lagu hantaa jira hasaaweennuna iddawee dhaxalgala
hasaawaheennuna hiddo hiddo weeye dhaxalgala codka macaan ee yaasiin axmed digfer iyo heestaasi haygu nicin hanti la-aan idaacaddeena aroornima iyo gabagabo u ahayd waa falasiin axmed iimaan iyo nuur xasan nuur oo idinla nabadgeliyo hadalkaaga madashuna waa horaba kiican hawraarsan kuumiidhi kuguna haweyna hadalkaaga madashuna waa horaba kiican hawraarsan kuumiidhi kuguna haweyna gooba caashaqa la hayaa hareera markay labow heelani hagayaan sideenna miwaadaa hergeliyaan muxuu gooba caashaqa la hayaa hareera markay labow heelani hagayaan sideenna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.